kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalooyin dhowr ah oo ku yaala puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horreysay ee golayaasha deegaanka taas oo la filayo in la qabto shan iyo labaatanka bisha soo socota ee meey ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan sidee ayay puntland ugu diyaargarowday maxayse gobollada kale iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka baran karaan dariiqan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax saciid juxa wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa waa ku salaamay marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay bukhaariba waa mahadsantahay
bal marka hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka puntland walaal waa mahadsan tahay safar dheer buu runtii soo maray runta marka la eego oo sanado badan ah ilaa toban sano iyo dheeraad guddigii saddexaad oo kumeel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga xilligii faroolu soo bilowday xilligii cabdiweli buu shaqaynayey xilligii siciid cabdulaahi denina wuu soo jiray broseskaas shuruucdoo dhan horey baa loo sameeyey laakiin xawliga ugu badanna wuxuu qaatay xilligii dowladdan siciid cabdulaahi deni oo markii ugu horreysay saddex degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay oktoobar laba kun iyo koob iyo labaatankii marka safarkaa dheer buu soo maray laakiin waa markii ugu horreysay oo ugu dhowaadahoo hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin waa gartay marka hadda kuwii la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona maxay ku kala duwan yihiin la qabtay waxay ahayd maadaama muddo dheer aan la qaban doorashooyinka golayaasha deegaanka waayo aragnimo aan loo lahayn waxyaalaha soo bixi karaa aan la sii ogeyn doorashada hordhacaah waxay ahayd in casharo laga barto bal farsamo ahaan iyo diyaargarowga siduu noqon karo tiradii uunba intii ka badan hadda waxa weeye waa soddon iyo toddoba soddon iyo afar degmo oo cusub weeye laakiin waa isla broseskii baa la marayaa tiradii baa intii ka badan gobolladii baa intii ka badan intaasun bay ku kala duwan yihiin waayahay marka diiwaangelintii ayaa soo dhammaaday meelaha diiwaangelinta laga qabtay ma dhulka puntland oo dhan mise waa meelo mucayin ah
waa badankiisa puntland waa sagaal gobol weeye sagaalkaa gobol toddoba gobol oo ka mid ah ayaa hadda doorashada ku jirta meelaha laga qabanayo diiwaangelinta waxaan ku jirin gobolka sool iyo cayn oo ay ku hareeraysnaayeen duruufo gaara markaas saddex degmoo ka mid a ayaa qorshaha ku jirtay runtii degmooyin tobaneeya ah oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaarah looga reebay in diiwaangelinta lagu daro oo badanama aksaska aysan puntland fiican aysan u lahayn saddex degmaa ku jiray oo taleex iyo boohoodle iyo boocame iyadana dagaalkan cusub oo dhacay iyo xaqaaqi kaloo ka yimi oo communitiga meesha joogta in ay maaragtay iyaguna ay si gaara wuxu doonayeen waxyaalaha jira awgeed duruufahaas baa dib loogu dhigay inta kale oo dhan way ka dhacday diiwaangelintu way ka dhacday gobolka sanaag gobolka bari gobolka karkaar nugaal mudug intaa way ka dha gardafo gobolka ugu bariga ushiya ku yaala intaasba way ka dhacday marka meeli kama maqna marka laga reebo gobolka sool iyo cayn oo duruufaha gaari ay
waayahay marka guddiga hagaya doorashooyinka ma ka madax bannaan yahay maamulka puntland mise waa guddi hoos yimaada dowladda maya guddigu waa ka madax bannaan yahay waa guddi dastuuri ah actually kan waa guddigii saddexaad saan hore kuugu sheegay oo markii saddexaad oo guddi noocaasa la sameeyey iskuday baa jiray xilligii faroolo ahaa oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday guddigaa saasaa lagu kala diray cabdiweli baa mid kale magacaabay shuruucda intaa la dhammaystirayey kana waxaa magacaabay siciid cabdulaahi deni waa guddi madax bannaan baarlamaanka ayaa ansixiya dastuuriyan ayay marka u madax bannaan yihiin inay maamulaan farsamo ahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo howlaheeda shuruucdana baarlamaanka ayaa ansixiya marka shaqadooda iyagaa ayaa u madax bannaan oo dee dowladdu sidaas unbaa baarlamaan ku ansixiyey lakiin waa guddi madax bannaan waaya marka puntland iyo soomaaliyaba maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan puntland wallahi walaalo wax weyn bay uga dhigan tahay puntland haddaa eegtid asaaskeediiba saddexdii sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorasho doorashooyin in la aado afar iyo labaatan sanaa ka soo wareegay arrintaasi dayntaa ma aysan dhicin daliil weyn oo reer puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka in talada loo geyn waayo reer puntlandta si gaaray waxay ugu ahayd ceeb waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fekerkan federalismka ah ee soomaaliduna hadda ay qaadatay dastuuriyan ay qaadatay fekerkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'aasba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho samayn waayaan meeshaana nabada ay ahayd inta badan gobolkan gobol nabada u ahaa ceeb bay u ahayd marka waxay ka dhigan tahay meelmarinta ama daadejinta ama dhaqangelinta nidaamkii federaaliga ah bay ka mid tahay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadkii talada in dib lagu celiyo waxay kaloo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hogaankii dhaqanka oo waxaan odaya dadka soo xuli jiray oo iyaga ruuxooda allay baday ay ku ahayd hawshu ee shaqadooda aysan ahayn corruptionku aad u batay soomaaliya oo dhan arrinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madoobay soomaaliya oo dhan ku ahayd marka waayo aragnimada waxa weeye waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday weliba gula deegaan in la qaban karaa ka soo baxday rabitaanka dadka ayaa aad u weyn waxaa muuqata in nidaamka hoos ka dhiskaahi uu yahay suurtagal waxaan hadda gobolka intaa leeg oo baaxaddaa leh ee hawsha aan ku wadnay runtii waa jireen dad iska mucaarad ah oo arrinta reserve kala ahaayo war sideenni ma isaga joognaa iska watay laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga marin la waayey marka casharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye waa suurtagal soomaaliya in doorasho laga qabto waa suurtagal golo deegaane laga qabto waa suurtagal meelaha nabadda ah oo dhan in hawshaas laga qabto casharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kalena inay dabakhaan waayahay marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan maxay yihiin walla caqabadaha ka hor yimid horta waxaa ka mid a dee kuwa hadda gobolka sool ku hareeraysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay baa ka mid a caqabado kale oo la taaban karaa kama aysan hor iman xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la samaynayey waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla dad siyaasiyiin ah oo iska rabay in xeradii layska fadhiyo oo sidii la bartay wax iska noqdaanoo malaha halkaa danta ka dhexarkayay suu fiixanshaya inay wax isku dhegsadaan halkaa ka eegayey dhaqdhaqaaqyaa baa jiray waad la socotaa magaalada gorowe bishii febraayo lixdeedii waxbaa ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhallinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta ah habeenkaa waa la weeraray oo dad baa isku dayey waxyaala yararoo noocaasaa ka dhacay oo magaalada gorowe ku koobnayd sida kale wax kale oo arrintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka sanaag oo dadka qaar odhanayeen sool iyo sanaag meelo la ysku haysta weeye oldaway ilaa iyo ceerigaabo dusheeda tuulooyin ka mid ah doorashooyinkaasu ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka barigaa fog oo nimanka dhallinyarada ahaa ee waxaa lagu tuhmo ay ka dhacday marka horta rabitaanka dadka ayaa aad u xoog weyn challenge kale oo aad u jiraa ma jiro marka laga reebo guuxaas dadkaa rabay meesha inaan laga guurin taasna dadkii dee markii hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobolladeerun ay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday doorashadana hadda waa tii golayaasha deegaanka waa tii golayaasha deegaanka dabcan maaha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka dalku waaba baarlamentary oo de baarlamaanka madaxweynaha baarlamaankaa doorta marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan waa tii golayaasha deegaanka oo dee xasaasayadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raataaba caadiyan weeye marka caqabado kale oo hadda oo waaweyne ma jiro oo aan ka ahayn dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano laakiin rabitaan dadka ayaa aada u xoog weyn marka kolley de hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aada u wanaagsan marka la eego waayo aragnimada dallaan weligii doorasho laga qaban in soddon iyo toddoba degmo doorasho laga qabto oo sidaa nabadda ay kusoo gebagabowdo waxay ahayd wax aada loo bogaadiyo wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa bal dhegeystaha ugu horreeyo aan wada dhegeysano magacaygu waa sharmaaka shirwac oo jooga garowe wasiirka waxaan weydiinayaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka puntland mahadsanid walaal waa sharmaarka waa mahadsan tahay dee kalsooni waa lagu qabi karaa guddiga doorashada wuu soo maamulay saddex degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay saddex xisbi oo kala gedisan ayaa ku guulaystay saddex golo deegaan ayaa halka hadda fadhiya oo shaqadii haya wuxuu sameeyey hadda diiwaangelintii oo soo dhammaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn kusoo dhammaatay haddana waxaa la wadaa ururada siyaasaddu meelay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan marka kalsooni waa lagu qabi karaa waayo waa guddigii u haystay sharciyadda iyo mandaydka guddigaani ee baarlamaanku uu ansixiyey ilaa haddana wax ceebaho ay leeyihiin ma jirto marka kalsooni waa lagu qabaa kalsooni waa lagu qabaa buuxda waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga magaalada galdogob gobolka mudug aad baan u salaamaya wasiirka arrimaha gudaha puntland mudane cabdifaarax saciid juxa aad baan ugu ammaanaya howlihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyey uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashada ugu horeysay hanaanka lagu dimuqraadiyeynayo puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka mudane wasiir bilihii u dambeeyey waxaa wadeen inaad diiwaan gelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen anuga arrinta dhaliishaan diiradda saaraya dhaliilaha ii muuqda waxaa ka mid ah inuu aada u liitay arinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan samayn deegaankan joogay baan aada u xasuustahay galdogob waxaan arkayay in aad howlwadeennadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaan geliyaan ayagoon wacyigelin badan samayn oo aada ay u muuqatay inuusan dad ku danaynayn inuu isdiiwaan geliyo marka dhanka kalena waxaa muuqatay waxaa isleeyahay arrintaa dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka ah isdiiwaan geliyey laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaan geliyeen oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku irahdaa mustaqbalka leh ay ka arursadeen marka mudane wasiir arintaa ma garwaaqsantihiin in arintii arinta wacyigelinta ay aada uga liidatay dhankiina aad baa umahadsantahay walaal cabdisalaan waa mahadsan tahay horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa dadkuna waa dhahaan gobolku waa gobol ballaaran resourciga loo heli karay waa koobnaa runtii aad buu u koobnaa dadaalunbaa intaa lagu waday runtiina rabitaanka dadka haddiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyigelinta inay hoos tahay waa wax jira weeye haddee ruuxeeda ururada bulshada oo ah ama arrimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dowladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada tartami karo oo nabad ah oo hagaagsan inuu jiro guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka iyo hawsha inay wadaan horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka iyo waxaasna fandhika iyo waxyaalahaasa ku xiran marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaal jiray marka arrintaa waa garowsannahay arrinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka la eego dee afar afar boqol oo kun iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horreysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tira aad u fiican weeyo halkaas waan ku faraxsannahay arrinta ah dadka waraaqaha laga urursaday arrintaas arrin saxa ma aha waa cambaaraynay guddiga doorashada waa ka hadlay annagu waa ka hadalay warqadan waxa iskale qofka codbixiyahabaa iskale mas-uuliyaddiisa weeye maalinta la diiwaangelinaya loo sheegaa isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahayna inuu codeeyo marka dadka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayey dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay dadku iska dad iska abaabulkaas communitiyada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda laakiin arrintaa waa ka dignay ugu dambaynna arrintaasi waxay ka go'an tahay qofka codbixiyaha ah warqadiisa isagaa laga rabaa isagaa laga rabaya inuu codeeyo dee ciddii marka uu maalintaa ku qanco uu codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa broseskan waa broses cusub barashadiisi uu leeyahay hordhaca waxaa loo sameeyey in wax laga barto wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waa waay aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda siday hawsha ku socoto weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa toddobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa dhegaysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursaddiisa siiyo soo dhawow walaal magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankooda waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg iyo in aysan u madax banaanaan u madax bannaanayn go-aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo broseska doorashada socoto go-aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa aad baa umahadsantiin walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa waa guddi dastuuri ah mandatekan isagaa leh baarlamaankan waa sixiyey doorasho hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex xisbi saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guulaystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasadooda qayb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliila way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la geliyo qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyey qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamaddii dastuurigaha la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii raa haddii dhinac laga eegi karo qodobadii dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogayo ururada siyaasaddaa jooga oo dadkoodaa meesha u jooga maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anugu haddeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli waa waa weli halkaa arrinta ma gaarin yaa ah lagu kalsoonaado guddiga hana la sugo natiijadooda shaqo fiican bay inoo hayaan waa mahadsantaa wasiir ee dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhagaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaalada laascaanood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono walaal waa mahadsan tahay horta dee wayba saamaysay marka la eego deegaamadaas ee laascaano laascaano walba gacanta kuma hayno muddo dheer somalilan baa gacanta ku haysay muddo shan iyo toban sana kuma aysan jirin degmooyinka qorshaysnaa laakiin degmooyin waxaa jira qorshaysnaa eesaan horey u sheegay oo taleex iyo boocame iyo iyo meesha la yidhaahdo buuhoodle arrintaa daraaddeed colaadda ka socota oo hadda dadkeediiba ayihiin hadda dadka dad qaxay oo dagaal ku jira oo dhiba haysato wayba saamay wax kaloo saamay taa community ka jirta hogaankii dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraara soo saaray sheegay inay maaragtay taladooda iyagoo hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyey marka dee deegaamada hawshaasi ay ka jirto doorashada way saamaysay meelaha kale oo puntlandta ah hadda wax dhici doona anagu war uma hayno laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameynayso arrintaasi ma rajaynayno mudane wasiir doorashooyinkan puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay kuwo kalena ay soo socdaan haddii ay guulaystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan soomaaliya inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobollada kale ugu dambeyna looga gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod aad baan u qabaa runtii aad baan u qabaa doorashadaani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca ahaa laba talaba weyn baa la qaaday doorashooyinka hordhaca ahaa saddex degmo iyo diiwaangelintu laba tallaabo oo muhiim ah bay ahayn labada tallaababa waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan golayaasha deegaanka haddii la sameeyana dee iyaduna waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiim ah waan qabaa in ay tahay waddo cusub oo ay tahay soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo ay aragnimada ay dabakdo oo soomaaliya inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo sideedamana doorashado aan hoos ka dhis ahayn lama samayn karo waayo doorashadaani waa doorasho kusoo samaysantay toddobiyo toban urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay gobolladii iyo degmooyinkii oo isa soo kala hufay oo waxaa soo haray sagaal baa soo haray sagaal ka mid a hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dhex dagaalamaya sidaasaa legitim isagu ku imanaya oo golayaal deegaan ku guulaysanaya marka arrinta hoos ka dhiska ah ee ah daadejinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in golayaasha deegaanka doorashadoo la qabto taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada soomaalidu inay aado laakiin doorasho kor reehaabaysa oo bays aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo axsaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la intertain garaynayay ama shuruucda la baasgaraynayay taa ma filayo inay shaqayn karto arrintan waxaan qabaa inay noqonayso waddo cusub oo ay tahay in looga baxo arrinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddada dheer waan qabaa inay tahay cashar wanaagsan oo laga faa'idaysan karo soomaaliya o dhanba aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdi faarax siciid juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhegaystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak